galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda v o a laanta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa washington
waa galab talaada ah bisha febraarina waa labaatan sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a duqayn la sheegay in lagu burburiyey saldhig ay al-shabaab ku lahaayeen meel ku dhow degmada jamaame meeshaan waxay ahayd goob ciyaada ay maamuusho ciyaadii emerson faranku haatana ay la wareegeen gacankuxinta xarakada al-shabaab lama ogaan karo khasaaraha dhabta ay ka dhashay maadaamuu saldhigga ka baxsan yahay magaalada balse waxay ahayd meel saldhig ciidan ah oo ay iskugu yimaadaan mas-uuliyiinta sarsareda xarakada ka dasa
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan saddex qof oo uu ku jiro fanaanka soomaaliyeed axmed naaji sacad oo xalay magaalada nairobi abaalmarin lagu guddoonsiiyey
maxkamadda waxaa u caddaatay in gaashaanlo sare cabdinaasir xoosh maxamed uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo oogay maxkamadduna waxay ku ridday xukunka ah kow waxay ka xayuubisay derajadii uu sitay oo ahayd gaashaanlo sare labo waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah warbixin ayaad ku maqli doontaan codkaasi waana warbixin ka hadlaysa maxkamadda milatariga soomaaliya oo xukun dila ku riday sarkaal ka tirsanaa ciidamada badda soomaaliya oo hore u dilay abbaandulihii ciidamada badda soomaaliya goordhow ayaad maqli doontaan waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada hargeysa oo uu ka furmay shirweyne ay dhallinyarada somalilan ku leeyihiin kaas oo uu sidoo kalena kala qayb galay madaxweyne muuse biixi xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka wararka ka imanaya magaalada qoryoole ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay weerar ay al-shabaab ay ku soo qaadeen xalayto magaalada qoryooley qofka dhintay ayaa la sheegay inuu ahaa darawal halkaasi sidoo kalena qof kale uu halkaasi ku dhaawacmay oo rayid ahaa dagaalka u dhexeeya ciidamada qoryooley ku sugnaa iyo maleeshiyada al-shabaab ayaa socday ku dhowaad hal saac waxaana ciidamada dowladdu ay markii dambe ku qasbeen al-shabaab inay halkaasi ka baxsadaan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa taageerayay dadaallo ay dowladda federaalka ku rabto inay ku xoojiso baaritaanka lagu sameynayo dadka raba inay iibsadaan hubka sharciga ah ee gudaha maraykanka taageerada madaxweynaha ayaa arrintan kusoo beegaysa xilli inta badan shacabka maraykanka ay taageereen sharci lagu dalbanayo in lagu xadido dadka laga iibinayo hubka arrintan ayaa ka dhalatay kadib markii uu wiil dhallinyaro ah oo uu iskuul ku yaala gobolka florida toogasho ku dilay toddobayo toban ruux oo u badnaa arday ra-i ururin ay sameeyeen wargeyska washington post iyo telefishinka a b c news ayaa muujinaya in lix iyo siddeetan boqolkiiba dadka taageera xisbiga dimuqraadiga ay rumaysan yihiin in adkeynta sharciyada hubka ay baajin kartay weerarkii florida halka toddoba iyo lixdan boqolkiiba dadka taageersan xisbiga jamhuuriga ay qabaan in weerarkii uusan ka hortegi lahayn weerarkii dugsiga sare ee florida nicholas cruz oo ahaa sagaal iyo toban jir sanad ka hor laga eriyey iskuulka uu weeraray ayaa qirtay in qori nuuca loo yaqaano a r shan iyo toban uu soo iibsaday uu ku fuliyey weerarka uu dadka ku laayay
dalka ruushka ayaa lagu eedeeyey inuu door muuqdo ka ciyaarayo sidii uu kursiga ugu sii fadhiyi lahaa madaxweynaha siiriya bashaar al asad oo muddo toddoba sannadood kacdoonno lagaga soo horjeeda ay dalkaasi ka socdaan dagaalada ka socda siiriya ayaa kolbo weji cusub isku bedelaya iyadoo geesta kalena ay iiraan ku lug leedahay kooxaha ka dagaalamaya siiriya ee taageersan xukuumadda bashaar al asad marar badan ayaa diyaarada ay ruushku leeyihiin waxyeelo lagu soo gaadhsiiyey dagaalada ka soconaya siiriya oo ay dowlado dhowrihi ka qayb qaadanayaan duqaymo dhinaca cirka ah oo iska soo horjeeda
kooxaha xuquuqda aadanaha ee kor kala socda dagaalka sukeeye ee suuriya ayaa sheegay in duqeyn ay ciidanka dowladda suuriya ka geysteen deegaanka guuta ee duleedka magaalada dimashik ay ku dileen ugu yaraan boqol ruux duqeymo dhinaca cirka ah iyo madaafiic ayaa la sheegay inay ku garaaceen bariga dimashik ciidamada daacadda u ah madaxweyne bashaar al asad kuwaas oo ka jawaabayay madaafiic kaga timid deegaanka quuta oo dhaca bariga dimashik halkaas oo tan iyo sanadkii labada kun shan iyo tobankii go-doon ahayd hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa sheegtay in dhimashada inta badan dadka rayidka ahi ay sababeen madaafiic hobiyaal ah oo lagu garaacay quuta isniintii iyo talaadadii bariga alquuta ayaa ah deegaanada farkutiriska ah ee weli ku harsan gacanta mucaaradka una dhow caasimadda suuriya ee dimashik
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o e washington wararka ka imanaya degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in diyaarado dagaal iyo ciidamo ajanabi ah oo aan weli la aqoonsanay ay saaka waaberigii weerar ku burburiyeen saldhig ay kooxda maleeshiyada al-shabaab ay ku leeyihiin halkaasi duqaymahaasi ayaa ku soo beegmaya xili magaalada kismaayo uu maalintii labaad ka soconayo shir lagaga hadlayo ammaanka gobolka waxaa warbixin amuurahaasi ku saabsan nairobi nooga soo diray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed duqayntan oo dhacday saaka waa berigii abbaaro shantii subaxnimo ayaa waxay diyaarado dagaal ay la beegsadeen xero milatari oo ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose gaar ahaanna nawaaxiga garoonkii diyaaradaha ee degmada jamaame ilaa iyo hadda lama aqoonsanin diyaaradaha duqaynta la beegsaday saldhigana ay kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin degmada jamaame hase yeeshee dadka magaalada jamaame ayaa ku waramaya in saaka waa berigii ay maqlayeen dhawaqa rasaas xooggan oo laga maqlayay dhanka saldhigga iyo guuxa diyaaradaha duqaynta fulinayay lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqayntan lala beegsaday xerada ciidan ee kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin degmada jamaame warar madax bannaan oo laga helayo degmada jamaame ayaa sheegaya in maalmihii ugu dambeeyey ay degmadaasi soo gaarayeen mas-uuliyiin ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaasoo qabanqaabo ugu jiray shir ay degmada jamaame ku yeelanayaan xubnaha sarsare ee kooxda al-shabaab ee soomaaliya weerarka saaka kadib shacabka ku nool degmada jamaame ayaa dareemay cabsi iyo walwal xooggan mid ka mid a dadka ku nool degmada jamaame oo ka gaabsaday in magaciisa la xuso ayaa v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo sida haatan ay tahay xaaladda degmada jamaame runaantii wuxuu ka dhacay weerarka meel u jirto jamaame shan kilomitir oo ka baxsan magaalada waxayna ahayd saldhig ciidan ay degan yihiin xarakadaha al-shabaab muddooyinkii u dambeeyey meeshaan waxay ahayd goob hay-ad ay maamusho hay-addii m s f franci haatana ay la wareegeen gacan ku-haynta xarakada al-shabaab lama ogaan karo khasaaraha dhabta ee ka dhashay maadaama uu saldhigga ka baxsan yahay magaalada balse waxay ahayd meel saldhig ciidan ah oo ay iskugu yimaadaan mas-uuliyiinta sarsare ee xarakada ka tirsan run ahaantii deegaanka way saameysay maanta barakac ballaaran baa laga dareemaya magaalada iyo dadkii socodkii magaalada gabi ahaanba xirmay dadka deegaanka oo degnaa xaafadaha geeska oo soo qaxay usoo qaxay xaafadaha hoose ee magaalada waxay ahayd duqeyn aan la qiyaasi karin runaantii aada bayna u xooganeed taasoo keentay in dadka iskaga kaxaan xaafadahooda kabi degan baa lagu jiray intay duqeynta aysan dhicin ka hor laakiin kabi ahaanba waxaa xirmay isku socodkii magaalada waxaa la dareemay barakac ay sameynayeen dadka deegaanka oo ay usii qaxayeen xagga iyo kunyabarow saraakiisha ciidamada s n a ee magaalada kismaayo oo aanu la xiriirnay si aan wax uga weydiinno duqaynta ka dhacday degmada jamaame ayaa ka gaabsaday inay bixiyaan faahfaahin ku saabsan weerarka ciidamada maraykanka iyo kuwa dowladda soomaaliya ee sida gaarkaa u tababaran ayaa bilihii ugu dambeeyey howlgallo noocan oo kale ah ka fuliyey qaybo badan oo ka tirsan gobollada dalka kuwaasoo ay la beegsadeen hogaamiyeyaasha maleeshiyaadka kooxda al-shabaab kooxda al-shabaab ayaa tobankii sano ee ugu dambeeyey gacanta ku hayay degmada jamaame oo toddobaatan kilomitir dhinaca waqooyi oga beegan magaalada kismaayo waxaana duqaynta saaka waaberigii lala beegsaday saldhigga kooxda al-shabaab ee jamaame uu imaanayaa xili magaalada kismaayo uu maalintii labaad ka soconayo shir looga hadlayo howlgallo hor leh oo lagu qaadayo degmooyin ay ka mid tahay degmada jamaame oo ay weli ka arrimiyaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab khadar maxamuud xareed v o a nairobi
maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta dil ku xukuntay cabdinaasir xoosh oo ah sarkaal ka tirsanaa ciidanka badda horeyna u dilay abaanduuliyihii hore ee ciidanka badda soomaaliyeed saciid aadan yuusuf aadan yuusuf saciid marino warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray waryaheena axmed xasan colaad maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya ayaa maantay ku dhawaaqday xukun ay ku riday sarkaal ka tirsanaa ciidamada badda soomaaliya oo horay u geysay dil toogasho ah gaashaanla sare cabdinaasir xoosh maxamed oo ahaa taliyihii raxanta doomaha badda ayaa laysugu daray darajo kaxayuubin iyo dil toogasho ah kadib markii dil horay ugu geystay abaanduulihii ciidamada badda soomaaliyeed siciid aadan yuusuf oo loo yiqiin siciid marin bishii hore sideed iyo tobankeedii labada kun sideed iyo tobanka gudaha dekeda weyn ee magaalada muqdisho gaashaanla sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqay xukunkan maxkamaddu markii ay dhegaysatay markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in gaashaanlo sare xoogga cabdinaasir xoosh maxamed iyo marxuumka uu dhex maray muran kadibna uu eedaysanuhu xabad madaxa kaga dhuftay marxuumka maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta ah iyo cadeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray markhaatiyaasha qoraalka eedaysanaha looga qoray garsoorka hortiisa bistooladii lagu dilay marxuumka koofiyadii uu watay marxuumka oo ay ka muuqato sida ay xabaddu ugu dhacday madaxiisa warqadda caddaynta dhimashada marxuumka iyo warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda baadhista cilmiyaysan oo la xidhiirtay habka uu dilku u dhacay maxkamaddu markii ay dhegaysatay dooddii u dhexaysay dhinacyada xeerdheeranta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedaysanaha sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad xasan cali nuur shuute ayaa faahfaahinaya qaabka maxkamaddu ay u riday xukunka dilka ah sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in gaashaanlo sare cabdinaasir xoosh maxamed uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo oogay maxkamadduna waxay ku riday xukunka ah kow waxay ka xayuubisay derajadii uu sitay oo ahayd gaashaanlo sare labo waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum ekis sareeye guuto saciid aadan yuusuf saciid mariino dhinaca kale dhaqdhaqaaqii ganacsi ee suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa maantay dib u bilowday kadib markii uu xayirnaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay qaar ka mida ganacsatada oo la hadlay v o eda ayaa sheegay inaysan shaqo joojin intaan ka badan aysan sii samayn karin suuqa bakaaraha ayaa xayiraadiisa ay timid kadib markii ganacsatada qaar ee suuqaasi ay sheegeen inay ka cabanayaan canshuur kordhin ay samaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya ilaa haddana ma jirto ganacsatada cabashadii ay ka cabanayeen canshuur kordhintaasi wax xal ah oo laga gaaray axmed xasan colaad v o a muqdisho
haatana jawhar booliiska magaalada jowhar ayaa maanta xabsiga dhigay qaar ka mida ganacsatada sida weyn looga yaqaano gobolkaasi ganacsatadan ayaa lagu eedeeyey inay al-shabaab kula shireen duleedka galbeed ee magaalada jowhar faahfaahinta xadhigga ganacsatadaasi waxaa beledweyne ka soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane ganacsatadan ay xabsiga dhigeen ciidamada amniga gobolka shabeellaha dhexe ayay tiradoodu gaaraysaa ilaa iyo lix iyo toban kuwa oo isugu jira ganacsatada xoolaha kuwa dharka iyo raashinka ku iibiya magaalada jowhar ganacsatada ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay kula soo shireen kooxda al-shabaab deegaanka gamboole oo ilaa konton kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada ciidamada amniga ayaa ganacsatadan ka qabtay kontaroolka laga soo galo magaalada kadib markii ay soo dhammaysteen kulamadii ay al-shabaab la yeesheen mid ka mid ah ganacsatada la xiray oo gudaha xabsiga kala hadlay warbaahinta maxalliga ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab ay weydiisteen in ay bixiyaan lacago sako ah ganacsataduna ay dalbadeen in iyaga ay dib isugu laabtaan waktina la siiyo shabaabaa naga wacay lo-aa naga joogta meesha ganacsatada xoolaha naga hayaantaan oo dhan ayna wacayaan maalin kastaba ma imaan karno saanaan nahay saan u dhaynayo waa marka dambe adiga waa inaan tagno qasaba ganacsatada la xiray ayaa waxaa ku jira kuwa caan ka ah magaalada jowhar oo ganacsiyo waaweyn ku haysta ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo ku aadan xariga ganacsatadan bishii julaay ee sanadkii hore laba kun toddobiyo toban ciidamada nabad sugidda gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay xidheen maamulayaasha ilaa iyo toddoba iskuul oo ina kulan la soo qaatay al-shabaab waxaana ay xabsiga ku jireen ilaa iyo siddeed iyo afartan saacadood dowladda soomaaliya iyo maamulada gobolada ayaa waxay isku dayayaan inay ka hor istaagaan dadka deegaanadooda ku sugan in ay la macaamilaan kooxda al-shabaab dowladda ayaa sidoo kale war cad oo ay soo saartay waxay ku amartay ganacsatada soomaalida in aanu wax lacaga siinin kooxda al-shabaab xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
galab wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington ilaa iyo afartan dhalinyaro ah oo ka tirsanaa ururka al-shabaab ee soomaaliya kana soo jeeda gobolka xeebta ee dalka kenya ayaa laamaha amniga ee gobolkaasi isu soo dhiibay dowladda kenya ayaa horey cafis ugu fidisay dhalinyarada shabaabka ku biiray haddii ay isaga soo laabtaan tiradanna waxay noqonaysaa maleeshiyaadkii ugu badnaa ee shabaab ka tirsanaa oo hal mar oo keliya dowladda kenya isu soo dhiiba waryaheena maxamed faarax shire ayaa warbixintan gaarisa kasoo diray
ee ka dagaalanta gudaha dalka soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani kenya ayaa iminka waxay ka faa'iidaysanayeen cafis isxigxigay oo dowladda dalkani kenya u fidisay dhallinyarada kenyaanka tiradan dhallinyarada oo horaan la sheegay inay ku biireen kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani kenya ayaa iminka waxay ka faa'iidaysanayeen cafis isxigxigay oo dowladda dalkani kenya u fidisay dhallinyarada kenyaanka ee ku biiray xarakada al-shabaab ee gudaha dalka soomaaliya ku sugan afartankii ugu horreysay ayaa soo gaaray countiga mombasa waxayna isku soo dhiibeen laamaha amniga countiga mombasa sidaasina waxaa saxaafadda u sheegay guddoomiyaha kilifi maguma tundhiki wuxuuna sheegay in iminka ay u tillaabiyeen dhallinyaradan oo isugu jiro haweeniyo ragba xarumay dowladda ugu talagashay dhaqan celis in loogu sameeyo tirada dhallinyarada ee xarakada shabaabka ku biiray ee gudaha dalka soomaaliya ka soo diriray ama ku sugan ilaa iyo iminka samaagu ayaa dhallinyaradani waxa uu ku sheegay inay ka soo jeedaan magaalooyinka malindi mamburu kilivi oo ah deegaano inta badan xarakada al-shabaab qulqulatooyin ay ka sameynayeen tiro badan oo ciidamadooduna ay ka qorteen soo noqoshada xarakada al-shabaab tiradani ka tirsan ayaa noqonayso tirooyin fara badan oo marba marka kasii dambeysa dowladda dalkani kenyay gacanta kusii dhigaysay shabaabkuna waxay ahaayeen kuwo iyaguna qulqulatooyin ka geysanayay qaybo ka tirsan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyiga bariya dalka kenya oo dadka muslimiinta heeb ahaan ay u degan yihiin tani ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo koox la tuunsan yahay xarakada al-shabaab inay ka tirsan yihiin ama ay ku lug lahaayeen hoteel ku yaala magaalada nairobi ay kareysteen hub fara badanna laga helay ciidamada amniga ee magaalada nairobi ayaa iminka ku howlan baaritaanana ku sameynaya raggaas oo tuhun laga qaba inay ka tirsanaayeen shabaab gudaha dalkana kenyana dhibaatooyin ka geysan lahaa dabayaaqadii isbuucii aynu soo dhaafnay iyo xarakada shabaab sidoo kale gaari hub u saarnaa waxaa lagu fashiliyay deegaanka isyelo kaasoo saraakiishii saarneedna ay ahaayeen kuwo ka baxsaday balse shabaabka ayaa dilal ka geystay deegaanka qarsi oo dhacday xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto maxamed faarax shire v o a garisa weli wararka dalkaasi kenya naga soo gaadhaya ayaynu ku guda jirnaaye shabakad lagu magacaabo akademiyada soomaaliyeed ee somaali academy network oo ah hay-ad aan dowli ahayn ayaa xalayto saddex qof oo soomaali ah abaalmarin guddoonsiisay magaalada nairobi hay-addan ayaa abaalmarintaasi guddoonsiisay fanaanka axmed naaji sacad siyaasiga reer kenya faarax macalin iyo xaaji maxamed yaasiin oo dhowr jeer oo horay u tartamay jagada madaxweynenimada soomaaliya xafladii haddaba shakhsiyaadkaasi abaalmarinta lagu guddoonsiinayay xalayto magaalada nairobi waxaa ka qayb galay oo warbixintana ka soo diray yaasiin ciise wardheere waa habeenkii xalay lagu qabtay magaalada nairobi dayaafad weyn oo shahaado sharaf lagu siinayey saddex mas-uul oo soomaaliyeed oo hay-adda shabakadda aqoon-yahanada soomaaliyeed ee somaali academic network ay u garatay kadib markii in muddaa ay baaritaan ku haysay inay u qalmaan waxqabadkooda iyo kartida iyo hufnaanta ay soomaalinimada ku dhexeeya yihiin kuwaasi oo kale ah xaaji maxamed yaasiin oo dhowr goor u tartamay jagada madaxweynenimada soomaaliya fanaanka soomaaliyeed ee caanka ah abwaan ustaad axmed naaji sacad iyo faarax macalin oo ah siyaasi waddanka kenya ka tirsan horeyna u soo noqday afhayeenka ku-xigeenkiisa aqalka baarlamaanka dalka kenya doctor maxamed ibraahim afkuul oo guddoomiye ka ah shabakadda somali academic network ayaa v o eda uga warramay balqaabka xulashadaasi ay u dhacday aad baan kaaga mahad celinayaa v o eda midda labaad adigana aad baan kaaga mahad celinaya fursaddan qaaligaana siisay ummadda meel soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan idin leeyahay ilaahay quluubtiina ha isku soo celiyo oo wanaagga xaggiisa ah waddankiinana wallaahi alcadiim qof marti a ugu tihiin male qof walbaba asagaa mas-uuliyaddiisa iskale su-aal fiican waaye yees hal markii ugu horreysay oo aan qabana waa magaciisa muxuha kismaayaan ku qabanay waa markii uu yimaaday xasan cali kheyre prime ministerka soomaaliya markaas ayaan jaanis u yeelan inaan xasan cali kheyre siino saddexdan waxaan u dooranay maadaama ay kenya joogaan ayaan kenya haddana sii maraynaa yurubna insha allah waa sii tegaynaa north america waa tegaynaa hadda ninka noogu dambeeyey cabdulqawi looyarkeena oo heeg loo dhiibay cabdulqawi axmed yuusuf islamarkii naloo sheegay waa ka wada hadalnay waa ka shuuroonay asagoo maanta alxamdulilah meeshii ugu sarraysay heeg waa amazing waay asagana insha allah waa u hambalyaynaynaa caashe axmed cabdalla oo ah siyaasiyadda si furcadina uga hadasha arrimaha soomaaliya ayaa ka sheekaysay taariikhda iyo weliba xoogaalnimada ay u leedahay saddexda qof ee soomaaliyeed ee abaalmarintaa la siiyey axmed naaji aad baan kuu soo dhaweynaynaa soomaali oo dhan ku jeceshahay ilaahay waxaa kaaga rajeynayaa cimri dheer iyo caafimaad wadaniyadnimadaaduna wax midnimadu maaha wax la iibkaa taasaad ku caloolsamaanaysa caawana waa ku faraxsanahay adigoo lagu anargaranayo soomaali ku xasuusatay inaan caawa aan ka noqdo markhaanti soo dhawow xaaji maxamed iyo faax waa isla soo qariibnay waa saaxiibaday waxaan ku jeclahay daacadnimada iyo wadaninimadaaan ku jecelahay soomaali meel kastay joogto u halgamaan faarax axmed naaji sacad oo saddexdaasi ka mid ah islamarkaana si weyn heesaha iyo murtida wadaniyadda ee uu isagu ku helay abaalmarintaasi lagu soo bandhigay habeenkii xalay fagaarahaasi ayaa dareenkiisa muujiyey waxaan salaamay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan meel kasta ummadda soomaaliyeed ay joogaan aad baan badnaan qaran soomaaliyeed baan ahay ummadda soomaaliyeed dhan waan u dhexeeya aniga meel kasta ay joogaan heesahan had arkoosiin intii burburka dhacay kooxaan ka sameeyey dalka yamanaan usoo qaxay kooxda waxaa baaqii nabadda iyo guubaabinta ummadda soomaaliyeed koox aan sameeyey kooxdaas hay-ad kuma tiirsaneen meel kuma tiirsaneen ciyaalkeyga waxay soo shaqeeyaanaan ku kharajgaray jiray waxaad halkaas aad ku aragteen oo dhan dharkoodii nidaamkoodii hees xataa markuu sheekh shariif joogi xamar oo madaxweyne ahay halkaan waan ka salaamayaa oo yimid urduqaan aniga waan ooyey xaaskiisa markaan arki agoon ilma yarowsaan oo haysato hees waxaan suubiyey saaxiibnimada turkiga iyo soomaaliya ya oo xataa af turkiya ku jiraa inta dambe oon leeyahay saaxiibnimada turkiya iyo soomaaliya ha noolaato oon leeyahay soomaali dee turkiya arasindaki dostuduk yaashasin waxaana abaalmarintaasi saddexdaasi mas-uul guddoonsiiyey cabdiwaaxid cilmi goonjeex oo ah senaytar ka tirsan aqalka sare ee dalka soomaaliya yaasiin ciise wardheere v o e nairobi
waa hagaag halkaasi aad nagala socotaan waa washington haatanaha dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno codka fanaanka axmed naaji
inta loo gubol dhigtaa dambaatii la qaadan jiray buurkii sida geed madharay gayaankii miyuu dablamay gabdhihii waxay leeyihiin allah gabdhihii waxay leeyihiin raggii gododley noqdeen allah raggii gododley noqdeen iyagaa goobka xunna dhigay iyagaa goobka xunna dhigay galabtii walba waa aroos galbisna uma baahaneen gabdhey shimbir bay tuntaan guurkii sida geed ma daray gayaankii miyuu dablamay gabdhihii waxay leeyihiin alla gabdhihii waxay leeyihiin geniyo lacag baan rabnaa alla geniyo lacag baan rabnaa gacmaha kaan suri lahayn luqunta kaan gashan lahayn alla gacmaha kaan suri lahayn luqunta kaan gashan lahayn guntiina xariira iyo garbaa saaraan la iibsan karin alla guntiina xariira iyo garbaa saaraan la iibsan karin gobolaan weligeed la arag kolkii ay ku guursadeen sidaasaa gurigii ku bacay
galab wanaagsan dhegaystayaal qaybaha dambe ee idaacadda ayaanu geli doonaa waxaana idinku soo maqan dood gaabnayd barnaamijka amuuraha maraykanka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo ragaal celis ah
wararka ka imanaya magaalada qoryoole ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay mid kalena uu dhaawacmay weerar xalayto al-shabaab ay ku qaadeen magaalada qoryoole qofka dhintay ayaa la sheegay inuu ahaa darawal halkaas sidoo kalena qofka dhaawacmay uu ahaa qof rayda dagaalka u dhexeeyey ciidamada ku sugnaa qoryoole iyo maleeshiyada al-shabaab ayaa socday ku dhowaad hal saac waxaana ciidamada dowladdu ay markii dambe la sheegay inay suurto gashay inay al-shabaab halkaasi isaga baxaan madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa taageeray dadaallo ay dowladda federaalka ku rabto inay ku xoojiso baaritaanka lagu sameynayo dadka raba inay iibsadaan hubka sharciga ah ee gudaha mareykanka taageerada madaxweynaha ayaa kusoo beegantay xilli inta badan shacabka mareykanka ay taageereen sharci lagu dalbanayo in lagu xadido dadka laga iibinayo hubka arrintan waxay ka dhalatay kadib markii wiil sagaal iyo toban jir ah uu iskuul ku yaalla gobolka florida ku toogtay toddobaadkii hore dad gaaraya ilaa iyo toddoba iyo toban ruux oo u badnaa arday
ruushka ayaa lagu eedeynayaa inuu door muuqdo ka ciyaarayo sidii uu kursiga ugu sii fadhii lahaa madaxweynaha dalka siiriya bashaar al asad oo muddo toddoba sannadooda halkaasi ay ka socdaan kacdoono lagaga soo horjeedo oo dalkiisa ka dhacaya dagaalada ka socda dalkaasi ayaa kulba weji isku bedelaya iyadoo geesta kalena iiraan ay ku lug leedahay kooxa ka dagaalamaya siiriya oo taageersan xukuumadda asad marar badan ayaa diyaarada ruushku leeyahy waxyeelo ka soo gaadhay dagaalada ka socda dalkaasi siiriya oo dowladda amaba dowlado dhowrihi ay ka qayb qaadanayaan duqaymo dhinaca cirka oo iska soo horjeeda kooxaha xuquuqda aadanaha ee kor kala socda dagaalka sokeeye ee suuriya ayaa sheegay in duqeyn ay ciidanka dowladda suuriya ka geysteen deegaanka guuta ee duleedka magaalada dimashik ay ku dileen ugu yaraan boqol ruux oo rayid ah duqeymo dhinaca cirka ah iyo madaafiic ayaa la sheegay inay ku garaaceen bariga dimashik ciidanka daacadda u ah madaxweyne bashaar al asad kuwaas oo ka jawaabayay madaafiic kaga timid deegaanka guuta oo dhaca bariga dimashik halkaas oo tan iyo labada kun shan iyo tobankii go-doon ahayd hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa sheegtay in dhimashada inta badan dadka rayidka ahi ay sababeen madaafiic hoobiyayaal ah oo lagu garaacay quuta isniintii iyo talaadadii bariga alquuta ayaa ah deegaanka keliya ee ay ku xoogan yihiin hadda ee gacanta ugu jira kooxaha mucaaradka kuna dhow caasimada suuriya ee dimashik
halkaasi aad wararka iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a idaacaddeenii galabnimo ayaynu ku guda jirnaa magaalada london waxaa lagu soo gebagabeeyey shirweyne loo qabtay dhallinyarada oo ay soo qabanqaabisay hay-ad lagu magacaabo wonder foundation kulankan ayaa sanadkan markii u horeysay waxaa ka qayb galay dhallinyaro soomaaliyeed ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan london ka soo diray kulankan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda wonder foundation ee xarunteedu ay tahay london waxaa ka soo qayb galay dhallinyaro isugu jira rag iyo dumar soomaalina ay qayb ka yihiin sannadkan waxaa xoogga lagu saarayey kulanka muhiimadda ay leedahay isdhexgalka bulshada iyo fursadsiinta dadka magagelyadoonka ah ee ka imanaya meelaha kale ee caalamka ah sidoo kale dhallinyaradan ayaa isweydaarsanaya fikrado wax ku ool ah oliver derby waxa ay ka mid tahay mas-uuliyiinta hay-adda wonder foundation oo kulankan soo qabanqaabisay kulankan waa kii ugu dambeeyey barnaamijyo aan u samaynay dhallinyarada si ay wax isaga weydiiyaan waxa isdhexgalka bulshada micnihiisu uu yahay iyo sidii loo abuuri lahaa jawi lagu soo dhoweynayo dadka magangelya doonka ah dhallinyaradu waxa ay curinayaan siyaasadaha lagu horumarin karo isdhexgalka haddii ay tahay halkan iyo dalalka kale ee yurub muddo bilooyin ah ayay ka shaqaynayeen arrimahan waxaana ay la yimaadeen fikrado muhiim ah waxaana ay fursad u heleen in ay la wadaagaan dhammaan wixii ay soo qabteen dad khubaro ah hay-ado aan dawli ahayn waaxyaha kala duwan ee dowladda iyo dadka kala duwan ee bulshada sokow dhallinyarada in ay isweydaarsanayeen aragtiyaha ayaa haddana waxa ay wadaagayeen fursadaha dhinaca nolosha ah ee jiri kara iyo caqabadaha guud ahaan ka haysta dhinaca shaqada dhallinyaro soomaaliyeed ayaa ka mid ahaa dadka kulankaasi ka qayb galay iyaga oo ka faa'iidaysanaya khibradaha kala duwan ee dhallinyarada ay goobta isku weydaarsanayaan maxamed cali axmed oo ah guddoomiyaha ururka voice of somaali community ayaan kula kulmay goobta waxaana ururkiisu uu dadaal ugu jiraa sida uu ii sheegay in dhallinyaradu ay qayb ka noqdaan isdhexgalka bulshada
walaal hadafka laga leeyahay waad mahadsantihiin hadda v o a haddaa tihiin walaal waxa uu yahay isdhexgalka ama horumarinta dhalinyarada iyo dadka si ay isu fahmaan dad badan baa kasoo qayb galay waxaana la dhahaa policy workshop for young people sharing positive value waxyaabaha si looga waxyaabaha wanaagsan si loo kala qaato ee wadankan isdhexgalkana loo fahmo faa-iidooyinka laleeyahayna laga gaadho buu wajahan yahay shirkan walaalo dad badan baa kasoo qayb galay waa sanadkii ugu horeeyey shirkan laga soo marti qaado haddaan nahay soomaalida soomaalida kanoo kale may kasoo qayb gali jirin wuu socon jiray shirkanu laakiin dadaal badan oanu muujinay iyo isdhexgal badan oon rabno inaan caruurta iyo dhalinyarada soomaaliyeed horumarino communitygana ay ka noqdaan mar walba negativeka laga hadlaya si positiveka looga hadlo ayaan rabnaa inay dhalinyarada yaru ka qayb qaadato shirka shirkas si shaqana ugu abuuranto dowladana ay qayb uga noqdaan waxaan soo wadnaa horta waalidiinta ma barayno sida waalidka waa waalid waliba uu garanaya siduu wax waalidnimada ku yahay ama hooyooyinka ma barayno laakiin waxaanu soo wadnaa mashruucaanu ku bari doono een oo haddana isaguna dhibna haysta ah, qolyahan social serviceku oo badhi mar marka qaar ubadka waalidiinta soomaali laga qaado inaanu ka wacyigelino si buuga aanu fahansiino ma barayno hooyanimada ee waxaanu baraynaa shuruucda wadankana timi shuruucda ilmaha lagu hogaamiyo ama lagaa rabo inaad ku hogaansato ama aad ubarka ku koriso buugaag noocaasaan walaal soo wadna oon rabno inaan waalidiinta ay u fahmaan wadankan ooy si ay noloshooda si qeyb buuxda uga qeyb qaataan horumarka noloshooda kulamada noocan oo kale ah ee looga hadlayo isdhexgalka bulshada ayaa loo arkaa inay tahay muhiim qaybna ay ka qaadan karto in dhallinyaradu ay abuurtaan fursado nololeed marka guud ahaan ay dadaallo ku bixiyaan inay fahmaan bulshada iyo guud ahaan nolosha dalka ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
markaana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana noo soo jeedinayaya waryaheena nairobi yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegeyno toddoba iyo toban sannadood muddo ku siman ayaa nidaamka federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka dhaqan galeen dalka soomaaliya iyadoo weliba maamulada haatan jira dad badani ay ku diirsadeen ayna u arkaan in midnimada soomaalida lagu gaari karo halka qaar soomaalida ka midi ay aaminsan yihiin in muddada toddobiyo tobanka sana ah ay sii kala durugtay ummadda soomaaliyeed oo maamuladu ay qabiil horseedayeen waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya ekis xildhibaan ibraahim isaaq caymey iyo cali cabdulaahi yururaa oo ah nin siyaasi ah oo ka faalooda arrimaha bulshada waxaan ku bilaabayaa caymey bismillah federaalka soomaaliya soo martay dhowr iyo tobanka sano anugu waxaan qabaa in laga sii gudbo dastuurka qabyo qoraalka lagu daro in soomaaliya one man one food qarannimada ay soo ceshato federaalka maadaama la kala burburay laakiin burburkii laga soo kabsaday soomaaliya waa inay qarannimadeedii iyo sharafteedii iyo midnimadeedii iyo xuduudeedii iyo dowladnimadeedii iyo dadnimadeeda soo ceshataa federaalka looga gudbo xisbiyaalka siyaasadda nin walba meeshuu danaynayo doorasho kasoo galo qarannimadana saas lagu ambaqaado laguna taabageliyo ayaan qabaa anigu cali cabdulaahi yuuruna bismillah xildhibaanka waa soo dhaweynayaa in qarannimada iyo xuduudaha la ilaaliyo waa waxaan wada qabno horta dhammaanteen tan kale aan ku darayaa maamul goboleedyadu waxa weeyaan waa asaaskii federaalka ama dowladda dhexe lagu asaasay la-aantoodna xilligan xilli laga maarmi karaba ma aha maxaa yeelay waxa weeyaan dadku waxay u kala gogo-een qabiil qoys iyo qurub qurub bay u kala go-een sidaa darteed waxa keli ah oo laysugu keeni karo nin dameer dabadii ka degtay meeluu dhaantuu waayey meesha keliyahe laysugu imaan karo in ay tahay in qoys walba ama qolo walba meeshay joogto lagu qarameeyo kabacdina dowlad central oo dhaxal loo sameeyo tii baanan hadda la wadaa haddana iftiin baan noo ifaya waxaan leeyahay runtii soomaalidu maanta kama maaranto in yacnihii xaaladaas la koobo oo si maaragtay federalism ah laysugu yimaado kabacdina dee dowladda markay dhalato waad aragteena dowladda deriskeena oo dhexdeeda waa federaal haddana ciidamadooda iyo qalabkoodii iyo nidaamkoodii baa u samaysan waana dowlad calan leh waxayna ku gaareen see xal lagu samayn karaa wey xal bay ahayd in la sameeya xildhibaan caymoy waxaa dhici karta in toddobiyo toban sano aanay wax badan ahayn oo haatan tallaabooyin badan lagu gaaray maamulada Eh, marka maxaad ku diidan tahay in nidaamkaasi sii shaqeeyo maadaama dadku ay haatan u arkayaan federaalku inuu yahay sida adigaba dad ka midi aad soo qorteen eh, embagaati wax lagu shaqayn karo maalinkii lasoo qorayay bagaatiya maanta iskual maaha soomaaliya way tallaabsatay biseel wadannima la gaaray biseel soomaalinima la gaaray dowladda maanta jirta ayaa markhaati kaaga ah in biseel soomaalinimo iyo wadannimo la gaaray Eh, meeshii shalay la taagna maanta lama taagna anigu waxaan qabaa oaan hoos ka xariiqayaa dastuurka qabiyo qoraalka in la dedejiyo member of parliamantiga soomaaliya ee golaha maaragtay baarlamaanka dedejiyaan iyo golaha aqalka sare soomaaliya waa in loo xariiqa tubta toosan ah dowladnimada dheriga hadday kookayaashiis bataan maraqa hallaabaa mideeda kale federaalka dadkeena qaalkiisu maaragtay jecel yihiin waad ogtahay oo labaatan iyo toddobada sano waxaana soo maray iyo waxa naloo qabo iyo sida anagu aan nahay iyo wixii na soo maray iyo haatan meeshay taagan tahay iyo dowladaha dariska walaalkee ka dhawaajiya waxay iyagu noo qabaan wax nagu isu qabno caalamka maanta meeshuu marayo for example markaan mid ka soo qaado maanta waxaa laleeyahay ee, ururka igad ama aau ama african union dhammaan hal baasaboor ha qaataan baa laleeyahay shirka u dambeeya nairobi ee lagu qabto waxa laleeyahay waa in lagu safraa waxa layaha katambilisho ama tesar mershib ee africa oo dhan marka soomaaliya forum garowe iyo burco iyo hargeysa iyo kismaayo hal qoys baa degan ee hal midab leh hal diin leh oo walaala oo maabtiin mayda soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo sharafteeda soo ceshata ayay u baahantay baarlamaan kooban iyo golo wasiiro kooban ayaa loo baahanya ummadan loo shaqey maane federaal baane maalin walba tuulaan wareegay walaalo soomaaliya waana soo daashaday doorasho iyo eh, one man warfood ayaan uga gudbaynaa saasaan ugaan qabaa saasaan guul lagu gaari kara insha allah Een, een, xildhibaan horta waa kusoo dhaweynaya horta kamaynaan wada hadlin in maxaan ku iraa midnimada iyo qarannimada gidigeen qarannimo iyo midnimaan wada rabna sayna u dhannahay midaan igad a leedahay basaboor baa lagu tegayaa oo kanbiluusha lagu marayaa nin dalkiisu dhisanya adigu meeshaad ka hadlaysa hadda maba taalba maxaa yeele inagu maxaynu taxgee taaganahay wey igad waxay samaysatay dowlad baa u dhisan qarannimaa u dhisan calan baa u taagan ciidamay leedahay amni baa ka jira adigu amni ma haysatid maxaan ku iradaa oo maxaan ku irada misku midnimo ma haysatid oo dal midaysan ma haysato oo dad midaysan ma haysatid waxaa loogu talagalay federaalkani macnihiisu yahay saynu igad qaabkay u noosha inta u noolaano aynu tesara minashibiyeeno aynu africa ku marno sidaynu ku gaari lahayn baa waxay nala gashay inaynu samayno waxa la yidhaahdo eh, maamul goboleedyo sidaas darteed si aan isugu keenno bal dadka qabiilka inta looga bedelo loogu bedelo maamul wax la yidhaahdo oo ay u fahmaan una bislaadaan dowladnimo waxay tahay horta xildhibaan macnuhu waa sidaas waxa loo sameeyey taa tan qodobkaaba labaad oo aad leedahay maxaan ku irahdaa waa in la dedejiyaa dastuur waxa ka weyn dastuurka muhiimaduna ay tahay in la sameeyo dadka la mideeyo oo see lagu midayn karaa in dowlad federaala inta la dhiso ciidan laga soo dhiso sida hadda dowladda dhexe ay wado in ciidan inta la dhiso ciidan soomaaliya militariga oo meel walba taga la dhiso xuduudaha cira iyadoo sideeda federaalo ah federaalnimadu wax inoo keeni maysa calankeennina wax u keeni mayse muhiimaddu waxa weeye waa sidaynu u midoobi lahayn xildhibaan caymoy haddii hoos laga soo dhiso sida uu caliyoraa sheegayo oo kawnsiladii iyo maamuladii hoose lasoo dhiso ee maxaa ku diidanta kansolada soo dhisideedu waa muhiim eh, dadka degan garoowe kansoladoodii oo governorkooda inay soo doortaan iyagaa xaqule eh, kuwa kismaayo waa la mid kuwa baydha waa la mid waxaa laga hadlayaa waxna waa arrimaha gudaha waxna waa qarannimada iyo arrimaha dibadda iyo powerfulka dowladnimada meel walba soomaaliya ka mid a dastuurka hadda marka la dhammaystiro nin walba meeshuu isagu isleeyahy alla ilay adaa degan ama adaa magac ku leh waa laga soo dooreen waana la dhisayaa taa kaasalada hadal kama taagna waxaan waan leeyahay ummadda soomaaliya ninka siyaasiga waxaa la rabaa ama aniga ha noqdo ama mid kale ha noqdo inuu fahmo dadkiisu waxay ku haminayaan ama ay qabaan ama ay ku fikirayaan ama ay rabaan markuu siyaasigu fahmo ayuu siyaasigu wuxuu noqon karaa siyaasi powerful ah anigu waxaan leeyahay soomaaliya way bislaatay waxaana daliil u ah doorashadii u dambeysay madaxweynaha maxamed cabdullaahi feermaajo lagu doortay ayaa biseelka soomaaliya qabiilkii waa laga tagay from raas kamboni ilaa raas xseer soomaaliya maanta waa walaal waa isku masaajid waa isku maqaaxi waa isku beec mushtari waa isku markab soomaaliya dagaashan warkeedu waa dhammaaday anagu qarannimada waa loo tallaabsaday waana la taabageliyaa baarlamaanka soomaaliyana waa inuu dedejiyaa gundhigidda dastuurka soomaaliya sida saxda loo dhammaystiro oo turxan la turxan bixiyo soomaaliyana waa inay deg deg madaxdu qarannimo u shaqaysaa afarta sano dhiman soomaaliya waa inay ku tallaabsataa one one warfood soomaaliya qarannimada soo ceshataa sharafteedana soo ceshataa anigu saasan qabaa caliyow ugu dambayntii hadiiba qabyaaladii ay kasoo urayso maamul goboleedyadii sida xildhibaan ku sheegayo ee muxuu yahay xalku xalka horta wax la yidhaahdo qabyaaladii waa midii ina kala burburisay haddii qabyaaladi kasoo uraysana macnaheedu waxa weeyaan inagu xal bayn u aragnaa runtii sidii soomaaliya ay usoo kaban lahayd annaguna waxaan leeyahay dowladda dhexe runtii dowladani dowladda dhexe waa dowlad runtii aan arki karo niman dhalinyaro oo aqoon-yahanahoo macnale ay dhisan yihiin runtiina ummadda aada u soo jiitay aniga laftigayga kamid ah taageersan Eh, way jirtaa xildhibaanku meelaha uu taataabanayo uu leeyahay in loo daayo dowladda dhexe maxaan ku idhaahdaa dee arrimihii dibadda arrimaha dibadda xaqhumale maamul goboleedyadu inay gacanta la galaan waxaa iskale dowladda dhexe basaboorka dowladda dhexaa iskale horta in sidaa loo fahmo ciidankana la mideeyo militariga iyo booliskana la habeeyo qaabkii lagu habayn lahaa ee ugu muhiimsanaana waa qaabkan loo wajahay waad aragtay farmaajo si looga soo dhaweynayay puntland waad arkaysay sidii gobolada dhexe looga soo dhaweynayay waad arkaysay siduu meeshaa markuu taa uu soo dhaweynayay xalna lama helin ilaa uu sidaa la isugu xiro marka halka ugu dhawaabuu noqday insha allahu markii aanu gaarno halka ugu dambeeyo oo aanu inta kala dhammaystirano iyo ciidankeennana waxaanu u gudbi doonaa in aynu calankeeni iyo qarannimadeeni oo dhammaystiran insha allah mar dhowna waa heli doonaa xildhibaan cayba waxaad ku celcelisay dhowr goor maadaamaad xildhibaan baarlamaankaad ahayd in la meel mariyo dastuurka waanad arkaysaa dowladdii timaadaaba dastuurkii waa dheeraanaya muxuu yahay xalku dastuurka waxaa dheereynayaa waayihii hore waad ogeed sanadaha soo dhaafnay dastuurka meelaha waa nacnacmi jira oo gacmo maaragta ayaa ku jiray waxaa maanta ilaahay fadligiisa in aqalka sare iyo golaha baarlamaanka dastuurka guddi loo saaray weliba rag experta loo saaray amcameyskii iyo wixii dibadda looga jiray laga hareen oo maanta soomaaliya si buuxda ay gacanta ku haysato waana taabagalayaa insha allahu tacaala waxaana filaynaa mar dhow si deg deg ah inay arrimaha soomaaliya ay qarannimadeed ay taabagasho wax allaale wixii nusqaana ilaahay maaragtay naga daboolo insha allahu tacaala ilaahayna baana ka baryaynaa in ilaahay muraadkeena saqalo soomaaliya tubta toosan insha allahu ku toosiyo aad ayaad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen ex xildhibaan ibraahim isaaq caymoy iyo cali cabdulaahi yuuruna oo aan isaguna nin siyaasi ah doodii gaabna intaa inoo joogto intaynuma kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli kargo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inoo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa toddobaadkan eed u jeedisay saddex iyo toban qof oo ruusha iyo saddex shirkadood oo dalkaasi laga leeyahay kuwaasi oo lagu eedeeyey inay kaalin ku lahaayeen faragelintii doorashada maraykanka ee sannadkii laba kun iyo lix iyo toban eedahan ayaa sheegaya in ruushku isku dayey inuu taageero tartamihii xilligaas madaxweynaha hadda donald trump iyadoo dalkaasi ruushku uu dhaawac u geysanayay murashaxii xisbiga dimuqraadiga hillary clinton eedahan oo ka kooban soddon iyo toddoba bog ayaa waxaa soo gudbiyey dambibaadhaha arrintan loo xilsaaray robert muller isagoo sheegay in faragelinta ruushku ay bilaabatay sannadkii laba kun iyo afar iyo tobankii ku-xigeenka xeerilaaliyaha guud ee maraykanka rod rosenstein ayaa eedahan akhriyey dadka dacwadda loo haystaa waxay sameeyeen waxa ay ugu yeedheen dagaal dhinaca warbaahinta ah oo maraykanka lagaga soo horjeedo kaas oo lahaa yool xadidan oo loogu tala galay in laga aamin baxo tartamayaashii iyo hannaanka siyaasadeed guud ahaan ayuu yidhi haddaba dadkan la eedaynayaa maxay ahaayeen waase maxay eedaha loo jeedinayaa waa kan garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada colombus gobolka ohio ee dalka maraykanka
dadkan horta saddex iyo toban shaksi oo dalkan ruushka u dhashay iyo saddex entity ama saddex hay-adood oo ay la shaqaynayeen ama iyaga ay u shaqaynayeen yaa waxaa lagu eedeeyey inay faragelin dadban ku sameeyeen hanaankii doorasho ee ka dhacaysay labadii kun iyo lix iyo tobankii dalkan maraykanka la tuunsan yahay inay u kala xagliyeen dadkii u tartamayaasha ahaa ee madaxweyneyaasha eedaha lagu soo eedeeyo waxaa ka mid ah inay isticmaaleen yacni si toosa doorashada hadda lama oran laakiin waxa weeye waxa la yidhaaha fraud ama wiren fraud bangiga inay lacago si sharci daraa ay bunuug uga iskugula xiriireen inay abuureen dad maraykana magacyadiis inay u isticmaaleen magacyo kale oo ay ku ridaan aaminaa daro iyo robagando aan xaq ahayn inay geliyaan dadkii u tartamaya madaxweyneha especially hillary clinton iyagoo adeegsanaya social mediaha iyo iyagoo adeegsanaya identity theft wax la yidhaaho inay magacyo dad dad ay isticmaaleen maraykan ah oo dembi ka ah dalalkan hase yeeshee eedahan ay wasaaradda cadaaladdu soo gudbisay ayaanan ku soconin ololihii donald trump waa kan mar kale rosenstein ku-xigeenka xeelilaalyaha guud ee maraykanka There is no allegation in this indictment any American was a knowing participant in this illegal activity.
ma jirto wax eed ah oo la sheegay in qof maraykan ahi isagoo og uu kaga qayb qaatay falkan la sheegay inuu sharci darrada yahay mana jirto wax eed ah oo la soo jeediyey oo sheegaysa inay falalkaasi wax ka beddeleen doorashadii laba kun iyo lix iyo tobanka ayuu yidhi madaxweyne trump ayaa warkan soo baxay kadib boggiisa twitterka ku qoray in faragelinta ruushku ay soo bilaabatay sannadkii laba kun iyo afar iyo tobankii arrintaasina ay ololihiisa aad uga horraysay ilaa haddana aan la helin arrin ay ka wada shaqeeyeen dadkii ololihiisa ka howlgelayay iyo dowladda ruushku farriimo dhinaca twitterka oo aad u badan oo uu madaxweynuhu soo diray maalmihii sabtidii iyo axadii toddobaadkan ayaa mid ka mid a waxa uu kaga hadlay madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama isaga oo uu sheegay inay habboon tahay in faragelinta ruushka wax laga weydiiyo waa kan mar kala garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo arrintaasi faahfaahinaya madaxweynuhu hadda mar kastaba horta wuxuu aada iyo aada u dhimaya yani u diidaa isagu in imaanshihiisa xukunka iyo guushiisa ay xiriir la leedahay faragelinta ruushka marka wuxuu soo jeediyey uu yidhi sida ka muuqata baaritaankii special councilka ama ninkan loo xilsaaray arrinta in faragelintana ay bilaabatay ilaa laba kun iyo afar iyo tobankii oo isagu xataa uu leeyahay markaas anigu maba ku dhawaaqinba inaan madaxweyne ahay dhinaca kale madaxweynaha ayaa farriin kale oo dhinaca twitterka oo uu soo diray hay-adda f b i-da ku eedeeyey in baadhista ruushka ay ku indhabeeshay taasina ay keentay inay ku guuldarraysatay inay ka hortagto dil ka dhacay dugsi sare oo ku yaala gobolka florida ee koonfur bari maraykanka e wallaahi arrintaas arrin hadda waxay ahayd runtii eh, madaxweynuhu eh, sida aynu ognahay f b i-da ama hay-adahan law enforcementiga la yidhaaho xiriir wanaagsan lama lahayno intii uu xukunka qabsaday mar kastaba xiriirkoodu waxaa xiriir yacni tens ah oo yacni ciwig ajmudiinu ku jiro marka waxaa aada loola yaabay iyadoo tacsi loo fadhiyo toddobiyo toban qof ay dhimatay wuu uga faa'iidaystay eh, fikradda ah hubka in la xakameeyo social media aad baa looga hadlaya in madaxweynuhu uu xiriir eh, isku sameeyo ruushka iyo f b i-da oo dayacday muwa- ilaalinta muwaadiniinta oo uu leeyahay wax kalaad ku mashquulshan intaad maaragtay aad dadka ilaalin lahayd
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka oon maanta kaga hadalnay wasaaradda cadaaladda ee maraykanka oo eed u jeedisay saddex iyo toban qof oo ruusha iyo saddex shirkadood oo isla dalkaasi laga leeyahay taynu barnaamij kan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheer ee uu nala socodsiinayey barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o e washington guud ahaan somalilan maanta waxaa laga xusay maalinta dhalinyarada qaranka waxaana hargeysa lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen dhalinyaradu kaasi oo lagaga hadlayay shaqala-aanta tahriibka iyo dhibaatooyinka kale ee dhalinyarada sidii looga gudbi lahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi ayaana ka hadlay kulankaasi dhalinyarada warbixintan waxaa hargeysa kasoo dirtay sagal mustafa xasan waxaa maanta magaalada hargeysa si weyn looga xusay xuska maalinta dhallinyarada somalilan arday aad u tiro badan oo harkacayso kooxda baamboyda iyo mas-uuliyiin tiro badan ayaa socod dheer kusoo maray qaar ka mida wadooyinka ku yaala magaalada hargeysa iyagoona isugu tegay halka ay ka dhisan tahay taalada dhagax tuurka oo ah halka dhallinyaradu ay markasta ku xusaan xuskooda qaar ka mid a dhallinyarta iskuullada ee goobtaasi ku sugnaa ayaa ka waramay dareenkooda marka hore magacaygu waa xamse cabdirasaaq maxamed waxaana ka soolaa iskuulka kuulaada secondary school kuna yaala degmada axmed dhagac haa aad iyo aad baan uga qayb qaadana waan ku faraxsana ka qaybqalka uga soo qaybgeliyey gaar ahaan iskuulkayga kuulaada secondary school
maadaama tihiin dhallinyaradii ku nooleyd magaalada hargeysa rajo intee leeg baad ka qabtaan maadaama sekondariyadii aad tihiin heerkii jaamacadda aad u gudbisan inaad ama shaqo abuur aad ka samaysan dalka ama aad shaqooyin kala duwan aad ka heshaan rajadiina maxay tahay rajadu waxaan fiqday inaan aad iyo aad horta ugu dhiirigelaano dhinaca waxbarashada aan xoogga u saarno Eh, si aanu eh, shaqo iyo horumar aanu dalkayga awadii uga qayb qaadano aan aad iyo aad ugu kalsoonaan dhinaca eh, waxbarashada iyo dhinaca tacaddigaba aan xoog u saarno
hooyo xalimo cabdi oo ka qaybgalaysay xuskan goobtana ku sugnayd ayaa sheegtay in shaqola-aan baahsani ay haysato dhallinyarada ku nool somalilan islamarkaasina hooyadu tahay ta mar kasta dhibaataysan hadda dhowr iyo labaatan sanaynu nabad ku fadhinaa maasha allah ilaahay baa mahad iskale dhallinyarada halkaa tubanay dhibaatadaanu soo marray umay soo marin waddanka nimcay la kulmeen internet bay egayaan moobil bay sitaan leer baa guryaha ku xidhan qof walba wixii alla siiyuu cunayaa tahriib iyo dayacaad fara badan baa dhacday waxaan leeyahay horta dhallinyarada ha tahriibina waddankiinna ha ka bixina cadow ha u tegina dad idin jiirdila oo idin baabi'iya ha u tegina dalkiinna aamina hooyooyinkiina aamina waanu ku soo tacabnay dadkana nakaa dhowlay annagaa ku soo tacabnay wayna khasaarinayaan dowladda waxaan u sheegayaa iyadana qabyaalad bay ku salaysantay dowladdaasi maanta qabyaaladu nolosheeda ka bi'i mayso agaasimaan noo wanaagsanayn wasiir baan noo wanaagsanayn xildhibaan baan noo wanaagsanayn waa tiin xildhibaanadu waxayna golayaasha iyabaa isku mida geedkan tiinkaa galoolkiyabaa rawaxay guurtidii hore garanwaagi waa kaa matalay gobobka weyna hooyunbaa meel walba ku dulman hooyo inankeedii haad ku cunaya hooyo inanteedii la kufsanaya hooyo inanteedii godod lagu haystaa hooyunbaa dayacan mid walba way dawirsanaysaa way baaba'ayaan mid walba markayaba ka tahriibtii amba midi ka tahriibay dayac fara badan baa dalkii ka muuqda dalku waa iska baaba
intaa kadib madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa kala qayb galay munaasabad kale oo ballaadhan oo loogu talagalay xuska maalinta dhallinyarada isagoona goobta kaga dhawaaqay mashaariic dhallinyarada hore loogu marinayo waxaa ku bilyankii ugu horeeyey in bilyan walba lagu shubo ilaa shan boqol oo milyan iyo bilyan dhexaysa hadba duruufta dalku ay suurtagelayso kii u horeeyey baa ku shubay bay sanadkan aakhirkiisa waa inuu dhigaal u dhigmaa haddii dee ay cid kale wax u taraysana waa loo baahanya qaranka isku tagaya haddii xukuumadda saarayna in bisha disembar ugu yaraan ama noofembar ay bilaabmi karto hawsha dib u soo ururinta dafcadda ugu horeysa shaqa qaranka leeyahay waayo marka u horeysa waxaa soo baxaya kharash fara badan halkee loo dhisaa macalimiintii raashinkii diraas waa in wax loo diyaargaroobaa taagteeda dhaqaaleed dowladda ogtii taana waxaanu soo jeedinaynaa in laysugu tago qaranku isugu tago waayo waxa ku xidhan mustaqbalkii dalkeeda ugudambeyntii wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan boos mire iyo gudoomiyaha dalada dhallinyarada somalilan ee soonyo cabdicasiis siciid saalax ayaa iyaguna hambalyo u diray dhammaan dhallinyarada somalilan garoomada waa laydiin sidi doonaa rogogbaa la wada dhigaya haddii alla yidhaahdo habeenkiina waa la furaya ciyaaraha entertainmentiski way soconayaan dowladan musabi madaxweynaha ka yahay ay tahay heegan u tahay dhallinyarada hadhi iyo habeenba ka faa'iidaysta wakhtiga oo kaga waantooba mukhaadaraadkii waxaa kale ku jira madaxweyne in badan baan daba joognay sanduuqii dhallinyarada somalilan nimankaa gaalada waxaan doonaa inaan iska xidiro waxaan doonayaa annaga waxaa noogu tala gashay halkaa kurida annagu transparent baan nahay isla xisaabta baan oogolnahay sanduuqii somalilan halkaasuu noo yaalaa dowladda intaasay ku riday maxaa haysan koob iyo labaatan outcome baa ku jira qorshaha qaranka ee labaad oo multisectoral oo intaasoo wasaaradood la doonaya inay ka wada shaqeeyaan waxaan u baahnaa inuu sanduuq gaara yeesho sanad walba oo halkaa lagu xuseyna waxaanu eegaynaa maxaa la gaadhay maxaa dhiman baahideeda way taagan tahay cadaaladdu kor ha ahaato sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
idaacaddeenii galabnimona dhegaystayaal warbixintaasi ay sagal mustafa hargeysa ka soo dirtay ayaa ugu dambeysay waxaana idinla socodsiinayey anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur tan iyo idaacaddeenna xigta inta aan hawda dib dambe ugu kulmi doonna waa v o a oo idinkaga tegaysay sidaa iyo nabadgelyo
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after.